halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka shan labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband hirarhka efimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroornimo talaada ah bisha maajno koob iyo labaatan sanadka laba kun toddoba iyo toban idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena eega subaxnimo waxaa ka mid ah agaasimihii guud ee la dagaalanka burcadbadeeda puntland cabdirasaaq maxamed dirir ducaysane oo sheegay in wasaaradda kalluumaysiga ee puntland ay shatiyo sharci darra ah siiso shirkado kalluumaysi
laysamada la bixinayo sifada lagu bixinayo sharciga lagu bixinayo muddada la bixinayo wuxuu qaadan karo marka wuxuusan qaadan karin waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay in ummaddana loo sheego mxuaha ay dowladda federaalkuna ay ay ay ku kantaroosho
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan abaarta iyo dhibaatada gaarka ah ee ay ku hayso hooyada uur kale hooyadu waa naf naf ku nool midda dhaba dhallaanka dhabarka ku wadatana waa la mid nafaqa xumo darteed way bararihayaan cagabarar baa ku dhacay nafaqa xumaa ku dhacday qaar ilmihi way dhimanayaan galabsada wax layidhaahdaa jiro oo meelaha noo dhowdhowe aan u malaynayna caafimaad inay macnaha caafimaadka nagu dhaamaan baa loola cararaa xaaladda kalluumaysiga ee ka jirta degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ciyaarihii iyo qodobo kale ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan marka horese warkii caalamka
madaxa hay-adda f b i da ee dalkana maraykanka james comi ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin eedeymaha madaxweyne donald trump ee sheegaya in madaxweynihii hore barack obama uu la socday oo uu dhegaystay telefoonadiisa ka hor doorashadii madaxweynaha ee sanadkii hore la qabtay dhegaysi uu u hortegay guddiga dabagalka ee koongareska maraykanka isniintii shalay ayuu koomi sidoo kale xaqiijiyey in hay-addiisu ay waddo baaritaan ku saabsan haddii gacanyareyaashii donald trump ee ololihiisii doorashada ay si dembi ah ula abaabuleen ruushka si uu u gacansiiyo koomi ayaa yiri ma hayo wax xog ah oo taageeraya tweedyada trump ee sheegaya in obama uu dhegaystay telefoonada xarumaha dhismaha trump towers ee magaalada new york inkastoo hadalkaasi jiro ayaa afhayeenka aqalka cad shon spicer uu gelinkii dambe sheegay in trump uusan ka xari doonin eedeymihiisa ku aadan in telefoonadiisa la dhegaystay waxaana uu yidhi waxaan bilownay dhegaysiga welina waa i socta waxaa sidoo kale uu sheegay inay weli jiraan meelo badan oo u baahan in lasoo hadal qaado iyo sidoo kale inay jiraan xogo badan oo weli u baahan in laga hadlo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa aqalka cad ku soo dhoweeyey shalay ra-iisul wasaaraha ciraaq iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo si ay uga wada hadlaan xoojinta qorshaha wadajirka ah ay ku doonayaan inay kaga guulaystaan jabhadda isis labadooda dal madaxweyne trump ayaa furitaankii shirka ku ammaanay ciraaqiyiinta sida habsamida ah ee ay ugu guntadeen ka adkaashaha dagaalka lagula jiro isis islamarkaana uu sheegay ra-iisul wasaare xaydar al abaadi in uu danaynayo inay ka wada hadlaan buuxinta kaalinta dowlo ee buuxinta kaalinta dowle ee ka soo bannaanaanaya marka laga qabsado jabhadda isis dhulka ballaaran ee waqooyiga ciraaq ee ay ka taliyaan waxaana uu madaxweyne trump yidhi xal waanu u helaynaa balse hadafka iyaga koowaad waa in aanu ka takhallusno isis madaxweyne trump ayaa sidoo kale muujiyey in ay tahay wax laga xumaado go-aankii ay dowladda maraykanka ciidamadeeda kala soo baxday mowsul iyo deegaano badan oo ciraaq ka mid ah kaas oo la gaaray labada kun iyo sideeddii kadib markii ay maraykanka iyo ciraaq ku heshiin waayeen is-afgarad ay maraykanku ku doonayeen inaan ciidamadooda iyo kuwa ay qandaraasyada siiyaan ee sida goonida ah loo leeyahay loo qabsan karin eedeemo la halmaalo isdifaac ay dadka ku dileen
aroornimo suubanna mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaa shalay dalkan maraykanka ka bilaabatay dhegaysiga garsooraha madaxweyne donald trump ah usoo magacaabay inuu buuxiyo kaalinta bannaaneyd ee uu ka geeriyooday garsoore antonio scalia oo dhintay lix iyo tobankii maajo sanadkii laba kun lix iyo tobankii garsoore neil gorsage ayaa haddii la ansixiyo noqon doona garsooraha sagaalaad ee sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee ay ka kooban tahay dalkan maraykanka si aan faahfaaxin uga helo waxyaabaha la isweydiinayo si loo ansixiyo amaba loo diido gorsage ayuu waryahayaga jaamac buulle jaamac stuudiah igu weheliye la xiriiray qareen amiin haaruun oo ah sharci yaqaan ka howlgalaha magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka waxaana ugu horreyntii weydiiyey in uu bal noo sharaxo qofka uu yahay neil gorsage ninka loo doortay madaxweynaha macnaha usoo usoo dhigay in la ansixiyo ee madaxweynuhu doortay waa waxaa la yidhahdaa neil gorsak wuxuu ahaa qaadi racfaan oo ka howlgala districtiga tobnaad maaragtay qeybta tobnaad ee maxkamadda racfaanka ee dalkan maraykanka waa nin da-diisu ay tahay sagaal iyo afartan jir waa nin lagu sheego inuu yahay nin quniyor socod ah sidaas daraaddeedna maadaama oo xisbiga jamhuurigu hadda talada hayo ay sidaas soo doorteen dabcan ee, waxaa horey loo diiday nin uu soo magacaabay madaxweynihii hore barack obama marka maxaa lagu doortay eh, neil gersakh niil waxaa lagu doortay horta waxaa xusid mudan eh, in aan dib u noqono oon ogaano booskan banaanaaday siduu kusoo banaanaaday Eh, booskan eh, hadda loo dooranayo xaakimka waxaa baneeyey oo ka geeriyooday eh, xaakimkii muddada dheer kusoo jiray ee la dhihi jiray antonin scalia oo ahaa xaakim ka tirsanaa maxkamadda dastuurka ee ugu sarreysan dalkan maraykanka oo muddo kasoo tirsanaa muddo dheer kasoo tirsanaan jiray ilaa iyo toddobaatameeyadii ninkaas oo sanadkii lasoo dhaafay geeriyooday ayaa maxay ahayday booskii soo baneeyey markuu booska soo baneeyeyna madaxweynihii tagay ee barack obama ayaa wuxuu soo dhigay xaakim eh, loo arkayay inuu yahay nin dhexdhexaad ah ninkaasoo la dhihi jiray merrick garland ninkaas waxaa ishortaagay oo diidmo kala hor yimid xubnaha koongareska ee xisbiga jamhuuriga iyagoo markaas ku andacoonaya ama ku doodayey in ay mudan tahay dowladda imaanaysa ee waqtigaasoo ahayd bishii kow iyo tobnaad ee sanadkii hore dowladda imaanaysa oo markaas la dooranayay inay xaq u leedahay inay soo magacowdo xaakimkan cusub eh, tii ay ku hor istaagtay tagtay in eh, ay golaha sanadku ansixiyaan ama ay codba u qaadaan saas daraaddeed baa hadda madaxweynaha cusub markii uu ku guulaystay u- iyuu u helay xaq inuu soo magacaabo xaakimkan cusub sidaas ayaa lagu soo magacaabay labada dhinac ee xisbiyada siyaasadda maraykanka isku hayo ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu hadba dhinac ayay ka taagan yihiin qofka la magacaabayo neil gersakh waa nin dhinaca jamhuuriga lagu tiriyo madaxweynaha soo doortayna uu jamhuuri yahay maxay isku hayaan labada dhinac oo ammaan iyo dhaliilba ay soo bandhigayaan Eh, maanta eh, dhaliilaha u badan eh, waxaad moodaa in xisbiga eh, dimuqraadiga ah ee ugu badan ay ahaayeen eh, inay aada uga cadhaysnaayeen ama uga xanaaqsanaayeen is-hortaagii jamhuurigu ku sameeyey iyagoo markii madaxweynahoodii sanadkii hore barack obama uu soo doortay mary garland ay xisbiga jamhuuriga is-hortaageen tiibay weli ka xanaaqsan yihiin waxay leeyihiin maadaama oo aad lagu qasabteen sanadkii hore in eh, aad is-hortaag ku samaysaan mada- eh, madaxweynihii hore ninkii uu soo doortay eh, hadda sideed noo odhan kartaan macnaha in aan si fudud idinku ansixino kaa idinku soo doorateen waxa la isku haystaan inta badan waxa weeyaan waxaa la fiirinayaa xaakim waliba wuxuu leeyahay taariikh iyo kaysasuu soo xukumay marka xukunkiisi ayaa la fiirinayaa waxaa loo arkaa hadda ninka miiska saaran inuu yahay nin eh, xisbiga eh, jamhuuriga ah ee dhinaciisa u janjeera nin eh, ku ad adag macnaha arrimaha ay aadka u jecel yihiin eh, jamhuuriga oo qunyar socodnimada ah Eh, sidaas ayayna uga soo horjeedaan sidaasaa la isku hayaa qolyahana waxay leeyihin xaq baan u leenahay maadaama oo aan ku guulaysanay doorashadii dadkuna ay na siiyeen macnaha codkoodii nagu soo doorteen codkaas dadka ayaa ka dhigan in aan xaq u leenahay ninkan soo magacawno waxaa eedaha la soo jeedinaya ka mid ah in uu neil gorsakh u janjeero dhinaca shirkadaha iyo dadka lacagta leh arrintaas maxaad qareen ahaan isdhihi lahayd wuu ku gudbi doonaa ama wuu ku dhici doonaa eedaas haddii lagu helo iyo haddii lagu waayaba xisbiga jamhuuriga ayaa soo xushay xisbiga jamhuurigana waxaa lagu mar walba lagu yaqaanaa in ay la jiraan dhinaca xorriyadda suuqa iyo xorriyadda eh, ganacsiga inay aada u jecel yihiin eh, taasoo dad badan oo arkaan inay ku jiifaan ka maaragta danyarta oo kale oo aynan u fiicnayn xisbigaas ayaa sidaas kalsooni siiyey oo soo doortay marka dabcan taas way ka muuqanaysaa laakiin eh, markii taariikhda dib loo fiiriyo wax eh, haba la isjiidjiiday laakiin wax dhal- dhaliil ahoo weyn kama muuqato oo ka hor istaagi karta in loo ansixiyo La- laakiin waxaa la iskaga hor imaan doonaa dooda adag eh, su-aalo badanna waa la isweydiin doonaa waxayna u baahan tahay marka u dambaysa in la ansixiyo ugu dambayntii ilaa iyo intee ayay qaadan kartaa ayaad is leedahay dooda afar maalmood ayaa loo ballansan yahay oo jadwalka lagu soo qoray in laga doodo eh, xaakimka in la ansixiyey in kale hadda maalin baa ina dhaaftay maanta waxaa aad aad garan karaysaa sida ay macnaha xubnaha kala duwan ee baarlamaanku isugu dabamarayeen mikrofoonka afar saac ayay khudbado jeedinayeen labada gole
qareen aamiin haaruun ayuu ahaa oo ah sharciyaqaan ka howlgala magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxa uu waramayey jaamac buulle jaamac
aroor suuban dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington agaasimihii guud ee hore ee la dagaalanka burcadbadeeda puntland cabdirasaaq maxamed dirir ducaysane ayaa madaxweyne cabdiweligaas ku eedeeyey in si sharci darraa uu xilka uga qaaday agaasimaha ayaa sheegay in madaxweyne gaas uu warqadii isaga shaqada lagaga fadhiisiyey uu ka soo diray magaalada adisababa ee dalka etoobiya arrintaasna dastuurka puntland ay ka hor imaanayso dhinaca kale cabdirasaaq ducaysana ayaa sheegay in wasaaradda kalluumaysiga ee puntland ay ruqsado ama shatiyo sharci darro ah siisay shirkado kalluumaysi haddaba maxamed cabdisan dheere ayaa qadka teleefoonka ku wareysay cabdirasaaq ducaysana waxaana uu markii hore weydiiyey sida uu u arko xilka laga qaaday madaxweynuhu xil waa qaadi karaa laakiin tan hadda aad ka hadlaysid aniga igu saabsan madaxweynuhu sifadii sharciga ahaa ee u deganaa ama ku qorayd dastuurka puntland ma uusan marin wuxuu jebiyey oo hareer maray qodobka kow iyo siddeetanaad qodobkaas wuxuu leeyahay madaxweynuhu hadduu dalka ka maqan yahay waxaa xilka sii haynaya madaxweyne ku-xigeenka macnuhu waxa weeye marka madaxweyne ku-xigeenka ayay ahayd hadduu isagu hadda xilka iga qaadi lahaa ama soo qori lahaa qoraal sharciyan bay ahaan lahayd laakiin nin dalkaba ka maqan ma garanaya dastuurka meel kaga qoran tahay taa isagaa ka jawaabi doona adigu hadda xilka miyaad haysaa mise waad ka degta inkastoo an sifo sharciga ahayn aniga ayaa si voluntery ah laga bilaabo maanta xilkaa ka degay anigu cabdiweli ma shaqaynan nin kale ma shaqaynan ummaddaan u shaqaynaya haddana waan joogayaa oo ka tegi maya waa la shaqaynaya haddii alimo ummadaydan u shaqaynaya waan gartay marka arrimahan aad ka hadashay maraakiibta ka jilaabanaya xeebaha soomaaliya gaar ahaan dhinaca puntland maxaad aragtood qoonsatay walaal arrintani waxay ku timid waxaad la socotaa maalin dhexdaas in la qabsaday markab taankara v o eda laftigeeda ay wareysatay su-aasha la weydiiyey waxay ahayd burcabadeed oo dhammaatay waa hore oo wax afduwasha ayaan dhicin ilaa laba kun iyo laba iyo tobankii waxa soo celin karaa hadda maxay tahay waxaan cabiray waxaan sheegay waxa soo celin karay iyo inaan ifafaalahaas awalba aan arkaynay haddaan laga qaban wax laga qaban kalluumaysiga sharci darrada oo beesha caalamku ayaan wax ka qaban siday uga qabatay la dagaalankii burcabadeeda inay soo noqon karto burcabadeedu mar kasta waayo waxyaalihii awalba sababay bay ahayd root causeskii bay ahayd la dagaalanka wixii sababay burcabadeedu inay dhalato marka laga soo tago dowlad la-aanta iyo soomaaliya ku habsatay muddada rabca qarniga ah kalluumaysiga sharci darrada ah intuu jiro waa jirayaaba ayri muxuu ahaa vairusku waan gartay marka intaad og tahay imise kalluun ayaa sharci ka haysta maamulka puntland amaba soomaaliya guud ahaan oo awood u leh inay daata ma hayo walaal daata ma waay daata ma hayo daata ma hayo laakiin waa wax loo baahan yahay dowladda federaalka laftigeedu inay arrintaas u kuur gasho ayna qaadato waan gartay roolkeeda qaadato dowladda federaalka loo baahan yahay laysamada la bixinayo sifada lagu bixinayo sharciga lagu bixinayo muddada la bixinayo wuxuu qaadan karo marka wuxuusan qaadan karin waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay in ummadana loo sheego muxuaha dowladda federaalkuna ay ay ku kontaroosho waan gartay marka maxaad ugu malaynaysaa in dadka aad ku eedeynayso inay ilaalinayaan maxaad ugu malaynaysaa inay tallaabada u qaadayaan o ay u difaacayaan kalluumaysi sharci darraa waxyaabaha soomaaliya ka socda dantooda ku jirta qayb bay ka yihiin may waxaan rabaa inaan aada u fahmo mudane cabdirasaaq haddiiba ay dhacdo dadka aad ku eedeynaysid inay laysanada bixiyaan amaba shatiyada haddii kaba soo qaad konton markab ay siiyeen ma waxaad aaminsan tahay in kontonkaa keliya ay yihiin kuwa kalluumaysanaya mise tiro intaa ka badan hadday tiro intaa ka badan tahay maxay dadkan laysanada bixiyey ka helayaan tiradaa ka badan waayo micnaheed waxa wayan iyaga xitaa lama ogeysinin in badda laga kalluumaysanayo saasay ka dhigantah qofka imaanaya ee laysanka la siinayo sharci waxaa loogu leeyahay markabka inuu keeno boortiga oo markabka laftigiisa la fiiriyo safetygiisa in la fiiriyo shaqaalaha fuushan muxu ahaa caafimaadkooda waxyaalo badan baa ay tahay in la mariyo waxaan ku hayaa wax markaa saa ku leeyahay afar eu navar baan na soo wacday hadda kahor counterbaris officeka waxay tiri waxaan hayaa afar doonyood eh, waxay wataan layson laysonkaas waxaa laga bixiyey wasaaradda kalluumaysiga wasaarad ii soo dirayna markii aan ii soo dirayno wasaaradda kalluumaysiga aan u gudbiyena waxay yidhaahdeen waa feeg annaga maaha waata puntland mise ta federaalka maaha maaha waa puntland wey marka see marka ka- laysma faygi waa bixi karaan wasaaraddii hal meesha aad ka arkayso saxiix inuu sax yahay wax walba sax yahay
cabdirasaaq ducaysane agaasimihii guud ee laanta wala dagaalanka burcadbadeeda puntland ayuu ahaa oo khadka taleefonka ugu waramayey maxamed cabdi sandheere waxaa dhegaystayaal naga xusuusinah inaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta wasaaradda kalluumaysiga ee puntland hase yeeshee aynaan noo suuragelin inaan helno marka ugu horeysa ee aan helnana jawaabtooda aan idiin soo gudbin doono
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a waa subaxnimo talaada waxaana idaacadda wadajir idinkugu daadihinaya caasho ibraahim aadan iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac iyadoo abaarta ka jirta guud ahaan soomaaliya ay galaafatay duunyo fara badan ayaa haddana muddooyinkii u dambeeyey ay bilowday inay soo ridato dadka gaar ahaan kuwooda taagta daran sida dumarka caruurta iyo waayeelka uu difaaca jirkoodu liito taas waxaa dheer in dumarka uurka leh ay abuurto ku hayso ay abaartu ku hayso dhegaystayaal dhibaato xoog leh taasoo keentay in dumarku ay dhiciyaan ilmo meydah ay dhalaan mararka qaarna ay umul raacaanba waxaa duruufaha ay la nool yihiin dumarka uurka leh ee ku sugan deegaanada ay abaartu ku dhufatay nooga diyaariyey nooga diyaarisay warbixintan caashe ibraahim aadan oo istuudiyaha igula sugan degmada aato ee gobolka bakool waxa ay ka mid tahay meelaha ay sida daran abaartu u saamaysay gudoomiyaha degmadaasi wardheere ducaale maxamuud ayaa sheegaya in inkastoo uu degaankaasi dhibaatada la wadaago degaanada kale ee soomaaliyeed ay dhibaatada abaartu faraha ba'an ku hayso ay haddana dumarka uurka leh ee degaankaasi ku dhaqani ay qabaan dhibaato gaara hooyadu waa naf naf ku nool midda dhaba dhallaanka dhabarka ku wadatana waa la mid ee nafaqa xumo darteed way bararihayaan cagabarar baa ku dhacay nafaqa xumaa ku dhacday qaar ilmihii way dhimanayaan galamsada wax la yidhaah baa jiro oo meelaha noo dhowdhowe aan u malaynayna caafimaad inay macnaha caafimaadka nagu dhaamaan baa loola cararaa ee degmadan hadda aan macnaha ka hadlahayo aatayan guddoomiyaha ka ahay boqolkiiba boqol iyo degmooyinka kale ku dhowga boqolkiiba boqol xoola dhaqato weeye dadkoo naftooda waxay ku tiirsanayd xoolahay ku tiirsaday xoolihiina way dhaafeen tan iyo intii abaartu bilowday in ay saameyn ku yeelato dadka ayaa waxaa jiray in dumarka uurka leh ee ku sugan miyiga iyo degmooyinka ay ku yaryihiin adeegyada caafimaad gaar ahaan goobaha lagu daryeelo dumarka iyo carruurta ay jirtay in dumarka uurka leh ay naftooda halis gasho wardheere ayaa sidoo kale sheegaya halista caafimaad ee dumarka ka haysataa abaarta ka jirta degaankaasi aato hooyada ee dhibaato badan bay qabtaa kuwa dhiciyay baa jira nafaqa darro darteed haddii aad aragto waxa weeye bidhaantooda haddaad aragto hadda bini suuro bini aadanimo unbaa ka muuqata iska badaa iyadeed midda aan uurka uurka ahayn baa yaa waxaad moodaa dadku xaqiiqdii dadku mar hadduu xoolo dhaqatayan noloshiisaba ay xoolo ku xidhnayd oo dad eh, ama ganacsi oo rasmi ah ama beerileya uusan ahayn hooyada wax nafaqoy haysata ma jirto wax daryeeloy haysata ma jirto caafimaad ma jiro meel ankee dadka lagu dabiibo ma jiraan meeshan umliso ma jirto waxa weeye xaafadaha iskaga dhalaan tii hadda ilaahay uu eh, kolley ilaahay baa maslaxadda og ilaahay baa wa- wax walba awooda tu iska dhashana way jirtaa si fiican ku dhashaa tu aan macnaha ama ilmo meyda dhasho ilmihoodii ama nafaqa xumo ama maxaan ku raa dhibaato qabo oo iskaba jirin oon aan daryeel lahayn oon caafimaad lahayn oo inuu isagoo meyda iska dhashaabaa suurtagala waa laakiin meel caafimaad oo lagaga dhaliyo bataatanba ma laha degmadu meelaha ay dumarka uurka leh la ildaran yihiin dhibaatada gaar ahaaneed ee ka soo gaartay abaarta ayaa waxaa ka mid ah magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo xarumaha daryeelka caafimaadka si joogto ah loo gaarsiiyo hooyooyin uur leh oo qaba nafaqadarro ba'an sida uu sheegayo abuukar odowaa jimcaale oo ka howlgala xarunta c j u oo badi la tacaasha dadka uu shubanku ku dhaco saddex haween oo uur leh ayaa isoo martay oo ii timid midda ugu horeyso waxay ii timid iyadoo maxaa dhahaa miirdoor sooman oo xaalad waxa ku jirto maxaa dhahaa oo gaaldaro ku jirto oo waxba kala ogeyn ayaa lay keenay waxaan sameeyey maxaa dhahaa fuuq celina u sameeyey okoreyta aan la yeesho waxaa la sheegay in uurkeeda uu yahay sideed bilood ayna shubmaysay eh, afar labaad saacadood ay shubmaysay oo hadha ay gargaar ay dadka meesha kusoo gaarsiiyeen waxaa jira xaalado kuwan oo kale ah oo isla xaruntaasi soo maray kuwaas oo ay dumar uur leh oo micin raadisa oo ka yimid tuulooyinka ku dhowdhow degmada jowhar oo xaruntaasi gaaray sida uu mar kale sharaxayo odowaa meel oo labaatan kilo labaatan afar kilomitr looga aadan oo dhinacan oo raagaal lacagteed ayay nooga timid haweyne uur lahay aheyd sagaalkeeda bilood way dhamaysatay iyadoo waxaa nol keena oo miirdoorsoon oo aan wax kala ogeen waxay yidhaahdeen suban aan kusoo dhacay gaadiid aan kusoo qaadnaan wayne marka dambe waa gaari dameen aan helnay waa keennay yidhahdeen maalintii waxayno timi lix saac ayno soo gashay oo duhurnimo ayayna soo gaartay goobta caafimaadka ay soo gaartay saddex saac beenimana waa way dhashay waxayna dhashay gabaray dhashay oo miisaankeeda uu yahay saddex kiilo qayladhaanta dhinaca abaarta ayaa hadda gaartay gees kasta oo dalka ka mid ah iyada oo maamulada deegaanada ilaa iyo heer tuulana ay qayladhaan afka furteen si deegaanadooda loo gaarsiiyo daryeel nooc walba leh oo loogu gurmanayo dadka ay abaartu daciifisay ee doonaya in afka un wax loogu rido waxaa intaasi dheer in dumarka uurka leh ay u baahan yihiin in il gaara oo aan gaabis lahayn lagu eego maadaama ay dadka intiisa kale kaga nugul yihiin aafada abaarta aad iyo aad ayay u mahadsan tahay wariyahayaga caashe ibraahim aadan caashe cuud oo warbixintan inooga diyaarisay aafada abaarta khaasatan ee ku haysa haweenka
degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay ka mid tahay deegaanada ay dadkiisu sida weyn uga ganacsadaan kalluunka laga soo saaro xeebaha degmadaasi kalluunkaasi ayaa waxa ay dadka deegaanka u iibgeeyaan magaalada muqdisho oo suuqiisu uu xaami ka yahay waryaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe waxaay ka mid tahay degmooyinka xeebaha leh ee qadiimiga islamarkaana nolosha dadkeedu waxaay ku tiirsan yihiin dhinaca kalluumaysiga degmada cadalle waxay boqol iyo siddeetan kilomitir dhinaca waqooyi ka xigtaa magaalada muqdisho kama jiraan ganacsi ballaaran iyo dhulbeereedyo isha dhaqaalaha ee dadkeeduna waa kalluumaysi maxamed maxamuud sagaar waxa uu ka mid yahay kalluumaysatada degmada cadalle waxa uu tilmaamay in dhibaato badan ay ku qabeen halkaay u ibgeyn lahaayeen waxyaabaha ay soo saaraan laakiin xiliyadan dambe ay heleen dhaqdhaqaaq aanan sidaa u buurneen marka hore caliiri iyo magaalada banaankaa looga dhoodhoofi jiray hadda ilaahay maqaadiirtiis waxaa timada shirkado shirkadahaasna naga qaataa ilaahay bay mahaddaas u sugnaatay waxaa waa garaamaad rabbi baxshan garaamaadka rabbiga baxshan maalin waxaa soo hele shan kun lix kunoo tan maalin waxaa soo hele hal tan maalin waxaa soo hele saddex boqoloo kiilo maalin afar boqoloo kiilo sida ilaahay maqaadiirtiisa ugu baxshan waayo xoolahaas waxaa lagu kaydiyaa bukis baraf ku jiro halkii kilogaram ee kalluunka nooca ugu qiimaha hooseeya degmada cadalle waxaa lagu iibiyaa nus dollar halkii kiilo ee argoosatadana waa boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga una dhiganta lix dollar iyo bar waxaana ay kalluumaysatada degmada cadalle kalluunka ay soo jillaabtaan ay u iibkeenaan magaalada muqdisho aargoostada waxay uron tahay indhaha iyo maskaxda marka waxaa loo gudbiyaa xamraa la gudbiyaa meesha oo layidhaahdo xamar weyne awaanka duumarka qaar waa bateello qaar waxaa waaye gambareey qaar waa faarboodyo qaar waa foolfe waxaan geynaa xamara geynaa annaga xamarna waa loo dhoofiyaa waddamo kasaa lasii geeyaa maxamed maxamuud sagaar waxa uu isbarbadhig ku sameynayaa qiimaha kalluunka muqdisho inta la iibiyo iyo degmada cadalle halka xabo cadala markaa ka gadid ee qaymheer a goosaanaan u doonatideed lagaa soo iibso shan xabo cadala a ka gadda hal xabo xamar laga gadaa qaalban waxaa keeno meesha soo saarkeeniyaa meeshaan saldhigga u ah meeshaasna waxaa waaye haddaa keentid waa ka boobala badan tahay waa ka maaragtay mujtamac badan tahay waxaa waa ninba meelow ka imaaya haasuu usoo socdo maaha markuu imaado meeshaana dad yaraa joogo maaragta danyar ah waxaa keenaya magaalada cadalo aana kalluun haysuwaaba laga kala tegi lahayba ilaa beer male wax kasta male dhaqdhaqaaqeer waa kalluunka waddada u dhexaysa muqdisho iyo degmada cadalle oo bacaad badan iyo kalluumaysatada oo aanan helin cid maalgelin ku samaysa waxay ka dhigtay in in badan oo kalluumaysatada cadalle ka mid ah inay isaga tagaan kadib markii ay shaqo la-aani soo wajahday xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waryahayga xuseen xasan dhaqane ee warbixinta inaga diyaariyey degmada cadale iyo kalluumaysiga dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a haatana waxaa la soo gaaray xilligii aan xubintii ciyaaraha idiin soo gudbin jirnay axmed cali sheikh ayaa inoola diyaara
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda arsenaal ayaa waxa ay beenisay warar soo baxay oo sheegayay in ay la xidhiirtay kooxda brushi dortmond oo ay kala hadashay inay macallinka kooxdaasi thomas tuchel ay u magacaawdo inuu bedelo macallinka arsenaal arsen wenger tababaraha kooxda arsenaal ee u dhashay dalka faransiiska ayaa waxa uu qandaraaska uu kooxdaasi kula jiro ku egyahay xilli ciyaareedkan hase yeeshee waxaa loo yabuuha heshiis laba sano oo dheeri ah kaasi oo weli aanu saxiixin arsen wenger oo lixdan toddoba jira ayaa waxa uu sheegay in dhowaan uu ku dhawaaqi doono haddii uu sii joogayo kooxda iyo haddii uu ka tegayo intaba dhowaanahan ayaa taageerayaasha kooxda arsenal waxa ay samaynayeen dibadbaxyo ka dhanaa macallinkan reer faransa kadib markii kooxda laga adkaaday afar ka mid a shantii kulan ee ugu dambeysay horyaalka brimier liaga sidoo kalena laga reebay koob koryaalada qaaradda yurub markaasi oo laba kulan oo ay la ciyaartay kooxda baari munig laga dhaliyey toban gool dhinaca kale kooxda manchester united ayaa waxa ay xaqiijisay in xagaaga ay imaan doonto dalka maraykanka si ay ciyaaraha ay isugu diyaarinayso xil ciyaareedka cusub ee horyaalka brimier liaga ugu ciyaarto kooxda tababare jose morino ayaa waxa ay shan kulan ku ciyaari doontaa shan magaalo oo ku yaala dalka maraykanka muddo laba toddobaad ah bisha juulaay kulamada kooxda manchester ayaa ka dhici doona magaalooyinka los angeles salt lake city santa clara iyo washington d c iyo magaalo kale oo aan weli la qorsheenin kooxda ayaa waxa ay sheegtay in dhowaan ay shaacin doonto kooxaha ay la ciyaari doonto iyo faahfaahinno kale oo ku saabsan safarkeeda dalka maraykanka ugu dambayntiina lugta labaad ee ciyaarta el clasico ee horyaalkale liigaha dalka isbain ee dhex maraysa kooxaha barcelona iyo real madrid ayaa waxaa la qorsheeyey in ay dhacdo maalin axada bisha abrilna ay tahay saddexiyabaatan sida uu shaaca ka qaaday horyaalka dalka sbain kooxda real oo iminka horyaalka hogaaminaysa ayaa waxay lugtii hore barbadhac hal iyo halah ku soo gashay garoonka camno ee kooxda barcelona bishii december waxaana ay ciyaarta soo socotaa kula kulmi doonta kooxda barcelona garoonkeeda santiago bernabeo kulankan oo ah kulanka soddon iyo saddexaad ee horyaalka laliigaha dalka sbain ayaa waxa uu dhici doonaa dhowr maalmood uun kadib marka ay kooxaha real madrid iyo barcelona la kala ciyaaraan kooxaha bayer munich iyo yuventus oo ay ku ballansan yihiin koob koryaalada qaaradda yurub bintii cayaarahana waanaga intaas
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh qodobka warka ugu weyna waxa uu ahaa madaxa hay-adda f b i-da dalkan maraykanka james come ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin eedeymaha madaxweynaha donald trump ee sheegaya in madaxweynihii hore barack obama uu dhageystay telefoonadiisa dhegeystayaal idaacaddeenii aroornimo halkaa ayay inoogu dhan tahay waxaan idinkaga tegaynaa abaadirow iyo xasan aadan samater tallaabada anigoo ni jeclhay nafta orodka raacdada waxay aaminigu tiri soo aragtideedii indhuu dooni maaya nafta orodka raacdada waxay aaminigu tiri soo aragtideedii indhuu dooni maaya anasow ugubka igama qaneegi maayo eh. anasow ugubka igama qaneegi maayo eh. unugiyeysa qaadka sheekhii alkumayo abaadiro soo uruuri caashaqa uuha uuha uuha unugiyeysa qaadka sheekhii alkumayo abaadiro soo uruuri caashaqa uuha uuha uuha
This program has come to you from the Voice of America, Washington.